habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa talaado bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatankana waa sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan weerar xale lagu qaaday saldhig ay kooxda shabaab ku leeyihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud meesha guri oo ninka maaragtay meesha haysta ooada ay iyagu dhahaan xisbada oo dabcan buliiska ay ula jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro abaabula la dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way ka qariyeenoo shacabku aaday maarata isaga fogeeyeen
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mida tahriibayaasha etoobiyaanka ah ee ku xidhan saldhigga boosaaso ee puntland oo dalbaday inaan dib loogu celin dalkoodii oo ay sheegeen inay ka jirto shaqola'aan iyo colaad
kuwa argagaysa noqda danahooga yaa danahooga ugu jira annagu laakiin danteenna waxay ku jirtaa nabad bayna ugu jirtaa oo ummadda nabad qabtaan la shaqayna oo kuwaasaan iskala amaalanayna annagu kuwaa laakiin daasho balaayada la sheegaya annagu shaqa kumalayna mama naqaano laakiin annagu warta maanaan arag mama naqaano ah wasiirada umuuraha dibadda ee maraykanka iyo ruushka oo ku kulmay sacuudiga iyagoo ka dooday colaadda yukrain xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka wejigii koowaad ee wadaxaajuudyada farsamo ee u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya oo ku qotoma baaqii ankara ay labada dhinaca kala saxiixdeen kowdii waa koobiyo tobankii bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo afar labaatankii ayaa ka dhacay magaalada ankara wadahadalladan ayaa waxaa martigeliyey wasiirka umuuraha dibadda ee turkiga xakaan fidaan waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya dor gideon timothiwos iyo sidoo kale wafdi kale uu hogaaminayo wasiirka waa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad intii uu socday wareegga koowaad ee wadaxaajuudyada farsamo ee ka dhacay magaalada ankara labada dhinac ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga go-an tahay in wadahadalladaasi ay sii wadaan iyadoo ay ku salaynayaan baaqii ankara labada dhinac waxa ay bilaabeen ka shaqaynta sidii ay uga dhabayn lahaayeen baaqaasi isfahamka ah ayna ka shaqeeyaan horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u leh sida lagu yiri qoraal ka soo baxay waxaa kaloo ay ammaaneen taageerada sii socota ee turkiga uu ku diyaarinayo gogol kale oo wadaxaajuudada farsamo ah taasi oo la qabanayo bisha maars ee soo socota maraykanka iyo ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen in lasii wado dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ukrain kadib markii wadahadal ay ku yeesheen caasimadda sacuudiga iyadoo kiyef aysan jirin cid shirkaasi ku matalaysay kulanka afar saac iyo bar qaatay ayaa ka dhacay magaalada riyaad waxaana uu ku soo beegmaya xilli xasaasi ah waana markii ugu horreysay oo mas-uuliyiinta maraykanka iyo ruushku ay wada fadhiistaan si ay uga wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaaddii ugu dhimashada badneed ee yurub ka dhacda tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ukrain ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo lagu soo oo laga gaaro ama laga dalbado iyadoo aan ogolaansho looga haysan labada dhinacba waxa ay wadahadallada ku tilmaameen tallaabo bilow ah oo dejin karta qaabka wadahadalka tooska ah ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa hogaaminayay wafdiga maraykanka oo ay ku jiraan la taliyaha amniga qaranka mike walts iyo sidoo kale ergeyga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha maraykanka steve witcaf dhinaca ruushka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda sergey lafrof iyo kaaliyaha sare ee madaxweyne putin yuri ushakof hogaamiyaasha ukrain ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay shirkaasi ka qayb galaan madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergeyga maraykanka u qaabilsan ukrain keith kellog wadahadallo arbacada ka dhacaya ukrain ugu dambeynna jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib uga gurteen xili ay fallaagada m ee ruwanda taageerto ay horumar ka sameynayaan furimaha dagaalka sidaa ay sheegeen ilawareedyo iyo dadka deegaanka ciidamo iyo maleeshiyaada xulafo la ah kongo ayaa waxa ay dib uga gurteen magaalada bukavu oo xarun ganacsi iyo mid macdantaba ah si ay uga fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan fallaagada ayna door bideen inay aga kale ka dagaalamaan si ay u hor istaagaan weerarka degdega ah ee ay m kusii hormarayso markii ay fallaagadu bilaabeen inay soo galaan magaalada bakavu dhammaadkii asbuuca ayaa qorshahaasi uu noqday mid isku bedelay jahawareer iyo foodo sida royters ay u sheegeen genaraal reer konga ah sarkaal sare hogaamiye bulsho iyo dhowr qof oo kale oo deegaanka ah iyadoo ay kol hore lagaga adkaaday magaalada gooma ee ah tan ugu weyn bariga kongo una dhow xuduudda ruwanda ayaa ciidamada loo daadgureeyey si ay u difaacaan bakavu iyo hal dhibic saddex milyan oo qof oo magaaladaasi ku nool waxaana ay ciidamadu si deg deg ah ugaga baxeen magaalada iska horimaha toos ah oo lala galo m ayaa si weyn looga fogaaday laakiin magaalooyinka ku yaala gobolka koonfurta bakavu ayaa markaasi kadib waxaa ka qarxay dagaal iyadoo dagaalyahanada dowladda taageersan ee loo yaqaano wazalendo ay isku dayeen inay hubka ka dhigaan amaba ay joojiyaan in ciidamadu ay dib u gurtaan amaba ay aaggaasi ka baxaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan aynu ku bilowne saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgal dhallinyaro deegaanka ah oo is-abaabulay ay xalay ka fuliyeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud khasaare loogu geystay kooxda al-shabaab sida saraakiisha dowladdu ay v o a u sheegeen howlgalka ayaa si gaara loogu beegsaday guri ay ceelbuur ka deganaayeen horjoogaha waxa ay kooxdu ugu yeerto xisbada ama booliiska oo lagu magacaabo yaxye laba madax wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa dhacdadan goor dhoweyd ka wareysay guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale
bismillahi raxmaan raxiim weli colaad iyo idaacadda caalamiga ah dhammaan waa idin wada salaamaya shaqaalaheyda walaal horta meesha waxbaa ka dhacay nimanka kana waa garanaysaayo wax alla wixii maaragtay iyaga soo gaaro dee waa dad aaday u xafili og yihiin oo way iska xiraan shacabka meesha guri oo ninka maaragtay meesha haysta qolada ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ay ula jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro abaabula la dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way iska qariyeenoo shacabku aaday maaragtay isaga fogeeyeen marka arrintaas weli war helkeedu waa dhiman yahay oo iyaga in war laga helo mooyaane shacabka lagama heli karo waa gartay marka dadkan weeraraya xisbada al-shabaab ee booliska al-shabaab ee magaalada ceelbuur joogay ninkaa madaxdu ahaa raggaa weeraraya ma shacabkii caadiga ahaa oo magaalada deganaaba ma ciidamo gaar ahoo dowladda federaalka soomaaliya ka socda ma macawisleyba maxaa xogood ka hesheen rag oo macawisleya ahna raggii deegaanka oo ay iyagu marka hore dhibaatooyinka u geysteen ayaa falkaas fuliyey hadda waxaa lai sheegayay inay maaragtay intay dadkii iyo tuulooyinkii iyo wixii inay aagii ay gebagabeeyeen oo niman dhalinyaro ah oo aan wax shaqaaba ku lahayn ay qaarna dhaawaceen qaarna soo qabteena la sheegaayey raggii shaqada ku lahayna waa baxeen oo meeshii loogu talagalay jiraan xilligaas waa gartay guddoomiye muddo badan bay al-shabaab magaalada ceelbuur haystaan horena isku dayo badan baad u samayseen oo sidii magaalada loo tegi lahaa ama looga saari lahaa al-shabaab marana ciidamada inta tageen bay ka soo baxeen caqabadda haysata magaalada ceelbuur iyo dhulkaa ku yaala caqabadda ugu weyn ee haysata ee aan loo tegi karin maxay tahay ma nimankaa ku xoogan ma dowladdaad rabin inay tagto ma dadkii meesha ka soo jeedaan dagaalkii meesha diyaar u ahayn bal haddaad faahfaahin ka bixiso
o meeshu waxaa weeye saldhigga ugu weyn oo maaragtay ay ku leeyihiin gobolada dhexe marka laga reebo dhinacan hiiraan maarata galbeedkiisa marka laga reebo saldhigga ugu weyn oo gobolada dhexe ay ka maamulaan ilaa xaradheere ilaa maaragtay deegaanadaas hadda qaar laga xoreeyey qaarna maaragtay ay weli ku sugan yihiin ilaa ceeldheer iyo eriyada laga maamuli jiray xaruntaasaa ku taala dhulkiina waa soo koobmay oo maaragtay dhulkii ay ku marka hore kukala tiransadeen waa soo koobmay taasina waxay keenaysaa cududooda isku soo koobatay oo hal meel isugu timid sidaas awgeed ma gelin anigu waxaan ahay gelitaankii ugu dambeeyey ayaa kamid ahay oo laba kun saddex iyo labaatan agosto ma dhicinaan ku iri weli xoogooda xoog u dhikanma oo la geliyey ma jiro xilligaasna maaragtay rijadii ugu wanaagsaneeday ahayd oo tallaabadii ugu wanaagsaneeday ahayd waayo dhanka cowsweynena waa la joogay wadxana waa la joogay oo annagaa gacanta ku haynay buruujiyeed annagaa gacanta ku haynay ceel hele annagaa gacanta ku haynay sidaas awgeed broblem-ka ugu badan wuxuu ka yimid oo markaa in laga soo baxa koos gareeyey markii cowsweyne la qabtay taasi waxay dhashay in aaldheer iyo cowsweyne iyo cowsweynena laga jabsaday ciidankii oo laga adkaaday ceeldheer iyo miyo iyo meesha la yidhaahdo misegawaa iyo galcadna laga baxo budbud laga baxo oo annaga aan joognay annagana ciidanka iyagaa u joogay marka way suurageli weysay inaan halkaa kusii daahno oo madaxda dhanaa tiri badbaadada ciidanka awgeed dib ha loo soo saaro abaabul kalaa la sameynayo dib baa loogu laabanayaa waana qaadanay amarkii sidaasaan uga soo baxnay marka nimanku meesha way ku tabaroo yihiin oo waxa weye meesha ugu dambeysay ku mintirayaan tabar weyn ma jirto laakiin halka ugu dambeysay waaye oo maarata gobollada dhexe ay uga suuli lahaayeen marka awoodda waxay haayaan iyo dhimasho iyo waxay ka naxaan male meelay u baxaan male oo xaggi baddana waa ka xiran tahay wa waa gartay marka mukulaashuba haddii ay ay aqal gasho had maarata uga daba gasho adigay ku xoganaysaa intaasay meesha ku joogaan hadda waa gartay marka beri waxaa jirtay magaalada ceelbuur ay ciidamada etoobiya mar tageen shacabkii magaalada jooga ay shabaabka ku amreen in laga baxo oo magaaladu ay cidla iska ahayd marka hadda magaalada yaa ku nool ma shacab baa degan mise shabaabka keligoodaa degan waa magaalo noocee ah may magaalada hadda shacabku waa degan yahay markii hadda aan agosto markii aan galana shacabaan ugu tagnay ciidamada etoobiya rub ahaantii anigu waa iyagaas laftikooda waa la socday oo raggii howlgalka kula jiraan ahay anigaa raalli ka ah inay ka baxaan meesha sababtoo ah ciidamada etoobiya iyaga dhaqankooda wuxuu ahaa ka shacabka iyo inaanay kala saarin iyo ka shabaabka oo maalin walba maaragtay ay gacmaha inay ku dhiig ku yeeshaan rabaan sidaas awgeed anigana dooni may in dadka shacabka hal dhibaato la gaadhsiiyo mar haddii kacdoon shacabkii ay bilaabeen magaaladii muddo ay al-shabaab gacanta ugu jirto maxaa xigo oo qorshaha idinkugu jira galmudug iyo dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jabeec dhawaa iyo madaxweynaha berise xasan sheekh maxamuud madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor dhammaan waxaan ugu baaqayaa iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sidee kala bedeleen in dadka dhibaatada haysa laga dul qaado shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay abaabulka hadda socda iyo shaqooyinka hadda maaragtay noo bilowday oo maalmahaanba ku socday oo maaragtay howlahaas inay maaragtay dardar geliyaan si hal mar yiridu hal marhu waxba kaama dhinta laakiin midda joogtada oo qoysataa aa dhib badan marka dhibaatada kaloo joogtada ah badan shacabkana intaasaan leeyahay olcolaha la sii wado dadka shacabka ahoo hadda naga dhalinyarada shacabka xoolaleyda ah oo iska qabsadeen oo la sheegayana waxaan leeyahay insha allah waa ka gaari doonaa waa ka gaari doonaa dul baa lagu heestaa raggii shaqadaa qabtay hadda waxay ku sugan yihiin meel ciidamada yada joogaan xaalkooduna oo kay waaye shaqo kalena way qaban doonaan insha allah kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamed colaad xasan maamulka puntland ayaa weli magaalada boosaaso ku qabqabanaya muhaajiriin ka soo jeeda dalka ethoobiya oo magaaladaasi u tegay si ay carabaha ugu sii tahriibaan bishii hore in ka badan lix boqol oo etoobiyaan ah ayay puntland dib ugu celisay dalkoodii haddaba v o a ayaa booqatay mid ka mid a saldhigyada lagu hayo tahriibayaasha etoobiyaanka ah ee magaalada boosaaso kuwaasi oo v o a u sheegay inaysan doonayn inay ku noqdaan dalkoodii sababo la xiriiro shaqala-aanta iyo colaadaha halkaasi ka taagan wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray boosaaso waxaa magaalada boosaaso bishii hore laga tarxiilay oo dib loogu celiyo dalkooda in ka badan lix boqol oo qof oo etoobiyaan ah isuguna jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo boosaaso u joogay inay uga sii tahriibaan dalalka khaliijka ciidamada booliiska gobolka bari ayaa mar kale gudaha boosaaso ka soo qabtay dhallinyaro kale oo ka mid a kuwa ka soo jeeda etoobiya kuwaas oo loo qorsheynayo in dib loogu celiyo dalkooda v o a ayaa u suurto gashay inay gudaha u gasho xabsiga lagu hayo dhallinyaradaas qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa ka biyo diiday in dib loogu celiyo sababo la xidhiira shaqola'aan ka jirta dalkooda iyo weliba colaad ay sheegeen inay kala kulmeen halkaasi cumar cali oo ka mid a etoobiyaanka lagu hayo xabsigan ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu dib ugu laabto maadaama markii hore uga yimi dhibaato kaga timi colaad ka jirtay
kuhelin ma rabo dowladda puntland soomaalida waa rabaa aggaa aan ku fadhiisay aggaa ku shaqaysay aggaa ku aggaa wax ku fadhiisa waa rabaa ha hadda aan kuhayso ilan faa'ida ma leh aggaa shaqo ma leh dhallinyaradan xabsigan ku xidhan ayaa dhinaca kale waxa ay beeniyeen inaysan wax lugah ku lahayn kooxaha argagixisada saleebaan aamiin ismaaciil waxa uu sheegay inuusanba aqoon waxa la dhaho daacisha dagaalka kula jirta maamulka puntland kuwa argagaysa noqda danahooga yaa danto danahooga ugu jira annagu laakiin danteenni waxay ku jirtaa nabad nabad bay noogu jirtaa oo ummadda nabad qabtaan la shaqayna oo kuwaas kuwaasaan iskala amaalanayna annagu kuwa laakiin daacisha balaayada la sheegaya annagu shaqa kumaleyna mama naqaano iyaga danahooga ugu jira bas kuwa haddii la soo qabtana iyagaa dee dabagal ha u sameeyaan laakiin annagu warta maanaan arag mama naqano ah taliyaha howlgelinta gobolka bari gaashaanle xabiib gorod shire ayaa v o a u sheegay in khataro amni dartood dadkan ka soo jeeda etoobiya dib loogu celin doono gobollada ay ka soo jeedaan dee waxaa sababta keentay waa garan ka dhaa in dadkan awal puntland way soo dhoweysay waa si fiican baa dadka shacabkan ula macaamili jireen iyagoo aan wax sharciyada haysan laakiin khataraha ka yimi daraaddeed ayaa dib keentay in dib magaranaysa loo ururiyo mid walbana deegaankeeda loogu celiyo waa ogtahay khataraha ka yimi dadkii magaalada bartankeeda isu qarxinayay ama qaraxyada aasaya waxay ahaayeen dad ajaanib ah oo dalal kale ka soo jeeda sidaa daraaddeed marka ayaa dowladdu waxay go-aansatay cid walba oo aan deegaanka ee ahayn puntlander ahayn ama dee magaranaysa ka soo jeeda dalal kaleeto oo aan sifa sharciga ku joogin in dagaaladeda dib lagu celiyo taasna waa laga dhabeeyey haddana fayskii labaad ayaan wadnaa oo dib loo celinaya insha allah dadka hadda lahayo waa laba boqol weeye laakiin ilaa waxaan gaarsiinaynaa ilaa shan boqol lix boqol tiradii hore oo kale cadad ah markii laysla gaarsiiyo ayaan rabnaa inaan dib u celino insha allah dhinaca kale waxaa saldhigyada boosaaso weli ku xidhan ajaanib ka soo jeeda waddamada yeman suuriya iyo etoobiya kuwaas oo ay ku socoto baaritaanno la xidhiira inay ku lug leeyihiin kooxda daacish waxaana maamulka uu qorsheynayaa marka uu baaritaanka u dhammaado in dib loogu celiyo waddamada ay horay uga yimaadeen yuusuf maxamuud qubanaha v o e boosaaso
halka dhegeystayaal wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington markana minnesota gobollada dalka maraykanka waxaa dad badan ay walaac ka qabeen kharashaadka ku baxaya guryaha ee dhinaca kirada oo aada ugu sarraysay cabdi warsame oo ah agaasimaha hay-adda guriyeynta dadweynaha ee gobolka minnesota ayaa xal u raadinaya dhibaatadan dhinaca guryaha ah ee gobolkaasi ka taagan haddaba siyaabaha uu u xalinayo dhibaatada guryeynta ee gobolka minnesota ayuu uga waramay wariyaha v o a antony lebroto yaraanta guryaha la awoodi karo ayaa ah arrin joogto ah oo si isku mid ah u haysata dadka doonaya inay guryo iibsadaan iyo kuwa kiraysta ee gudaha maraykanka marka loo eego ra'yo aruurino cusub oo ay samaysay xarunta siyaasadda ee bipartisan policy center tanina waa walaaca ugu weyn ee dalkan ugu dhaqaalaha badan dunida maraykanka ayaa muddo dheerba adeegsanayay guryaha dadweynaha oo ay leeyihiin ayna maamulaan dowladaha hoose ama dowlad goboleedyada si loola dagaalamo guryo la-aanta maamulka guryeynta dadweynaha ee minnesota ee loo soo gaabiyo m p h a ayaa ah maamulka guryeynta ee u xil saaran inay arrintan u maamusho gobolka galbeedka dhexe ee maraykanka ku yaalla ee minnesota waxaan nahay marka loo eego warbixinnada qaar gobolka leh milkiilayaasha ugu badan ee guryaha waxaan haynaa ku dhowaad labaatan iyo siddeed kun oo qof oo aan u adeegno maalin kasta iyadoo loo marayo barnaamijyadeenna kala duwan m p h a waa qayb muhiim ah oo ka mid ah magaalada minneabolis halkaasi oo aan isku aragno inaan nahay kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada waxaan daryeelnaa qiyaastii shan boqolkiiba dadweynaha magaalada marka waxaan u adeegnaa dadka ugu nugul magaaladeenna agaasime cabdi warsame ayaa guulo badan oo ay m p h a soo hoysay u nisbeeyey jawiga siyaasadeed ee minnesota dhowaan sharci-dejiyaasha gobolku waxa ay ansixiyeen ku dhowaad laba bilyan oo dollar oo lacag ah si dhibaatadan loola tacaalo kaalmadaasi golaha ayuu warsame sheegay inuu ku hirigelin karo xalal waara isagoo u maraya waxa uu ku tilmaamay hab xoogga lagu saarayo dadka deegaanka waxaan u qorsheynaa dhammaan mashaariicdayada dadka deegaanka marka xitaa aan samaynayno barnaamij weyn marka waxaan u samaynay mashaariic badan labadii sano ee lasoo dhaafay kuwaasi oo guulaystay laakiin guusha ugu weyni waxa ay tahay mid ka timaada wacyigelinta dadka deegaanka waxaan hubinaynaa inaan marka hore la hadalno dadka ka hor inta aanan isku dayin inaan samayno mashruuca maxay rabaan inay ku arkaan guryahooda maxaa ka mid a arrimaha saameynaya ammaankooda guud natiijooyinku waxay muujinayaan in habkaasi uu shaqaynayo siday tibaaxayso warbixin gobolka oo dhan ay ka samaysay labada kun iyo saddex iyo labaatankii welder research tan iyo markii uu warsame xilka qabtay labadii kun iyo labaatankii hoyla-aanta gobolka oo dhan ayaa hoos ugu dhacday toddoba boqolkiiba amaba ilaa kun qof wacyigelinta ay iska kaashadaan dowladda iyo dadka deegaanka ayaa u ogolaata hay-adaha guriyeynta inay gaaraan xitaa dad badan oo halis ugu jira ururada ay ka midka yihiin emma norton oo ah barnaamij guriyeynta ah oo aan faa'iida doon ahayn ayaa diiradda saaraya caawinta haweenka waxaana si dhow ula shaqeeyaa m p h a waxayna gacan ka geysan karaan ogaanshaha qaar ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen dadka deegaanka ee hoyla-aanta ah sida xafiisyada dowladda iyo takoorka waxaan u adeegnaa ilaa saddex boqol oo qof oo u badan haween iyo qoysas ay gurila'aan haysatay muddo dheer caafimaad maskaxda ah ku tiirsanaanta kiimikada ama nooc ka mid a xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada marka runtii waxaan ku jirnaa nooca guriyeynta noocaasi oo ah mid minnesoto ka jira dowrka guriyeynta ee taageerada ah waana dowrka guriyeynta ee aan taageeradaasi ka ciyaarno iyadoo la dagaalamaysa dhibaatooyinka guriyeynta ka jira nelson wells waxa ay sheegtay in ururada keeda oo kale ah ay mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacagaha ay canshuurbixiyaashu bixiyaan taageerada guriyeyntu waa mid shaqaynaysa waxaa la og yahay inay kaydiso hantida ummadda waxa ay dadka u badbaadisaa qaybaha gurmadka degdega ah ee cisbitaallada iyadoo dhammaan waxyaabahan ay awood u leeyihiin inay dadka siiyaan waxa ay u baahan yihiin iyadoo lagu bixinayo qarashaad macquul ah falanqeynada hordhaca ah waxaay soo jeedinayaan in hababka gaarka ah sida taageerada guriyeynta oo ku lug leh la talin amaba daweyn baxnaanin ah ay dadka minnesota mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacag fara badan xogta loo gudbiyey sharci-dejiyaasha gobolka si dib u eegis ay ugu samayso m p h a iyo hay-adaha kale ee la midka ah ayaa soo jeedinaysa in caawintan xitaa rubuc ka mid ah kuwa da-doodu ay ka yartahay siddeed iyo toban jirka ee qoysaskoodu ay wajahayaan gurila'aanta ay canshuurbixiyaasha u badbaadin karto ilaa konton milyan sannadkii iyagu waa xildhibaanada ah kama indha saabna xaqiiqda sax marka baabuur aad dhex wadatid magaaladayada waxaad arkaysaa goobaha dadka hoyla-aanta ah waxaad arkaysaa caqabadaha hoyla-aanta caqabado ayaa naga haysta dadka sida aad og tahay fintanel ama dhibaatooyinka obowi waxaay saameyn weyn ku leeyihiin dadkeenna waxaanna aragnaa hoyla-aan sii kordhaysa waxaanna u aragnaa nafteenna inaan taas xal u nahay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan diblomaasiyiin ka socda maraykanka iyo ruushka ayaa maantay kulan ku yeeshay dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyagoo ka arrinsaday suurtagalnimada in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushiya wufuudda labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof warbixin arrintan ay ka qortay v o a waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan diblomaasiyiin sarsare oo maraykan iyo ruusha ayaa maanta oo talaado ah ku kulmay dalka sacuudiga waxayna yeelanayaan kulankoodii ugu horreeyey ay ku soo celinayaan xiriirka ka dhexeeya dalalkooda iyo weliba suuragalnimada in lasoo afjaro dagaalka ruushka ee ukraine labada dhinac ayaa wadahadalladan ku tilmaamay tallaabo bilow ah oo dejin karta qaabdhismeedka wadahadalka tooska ah ee dhex mara madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha ruushka valadimir putin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa kala hogaaminayay labada wafdi rubio ayaa kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay waa inaan ficil sameynaa maantana tallaabo muhiim ah ayaan horey u qaadnay ayuu yidhi rubio oo hadalkiisa sii wata hogaamiyaasha ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay ka qayb galaan kulankaasi madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergeyga maraykanka u qaabilsan ukraine keith cloge oo yeelan doonaan kulan berri oo arbaco ah xiriirka maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa walaac ka muujiyay hogaamiyaasha yurub oo maalmihii u dambeeyay sheegaya sida loogu baahan yahay in ukraine ay ka qayb gasho doodaha ku saabsan mustaqbalkeeda iyo in wadamada yurub ay kaalin ka qaataan waxay sidoo kale ay u arkaan horumar muhiim u ah amnigooda xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark rubio ayaa shirka maanta kadib warbaahinta u sheegay in midooda yurub uu qayb ka noqon doono miiska wadahadalada looga hadlayo arrimaha dalka ukraine madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isniintii shalay isugu yeeray koox ka mida hogaamiyeyaasha yurub kulan isniintii ka dhacay magaalada baris halkaasi ay kaga wada hadleen kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo damaanad qaadka ammaanka ee dalka ukraine zelenski wuxuu muujiyey baahida loo qabo damaanad amni oo adag oo la isku halayn karo isagoo sheegay in haddii kale ruushka uu bilaabi doono dagaal kale oo uu la galo ukraine ama wadamo kale oo ku yaala qaaradda yurub mahadsanid falastiin axmed iimaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heystan
waxaad nagala socotaan maanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington goordhow waxaa idinku soo maqan qodobo la xidhiidha wararka caalamka iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka wejigii koowaad ee wadaxaajoodyo farsamo oo u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya kuna qotoma baaqii ankara ee ay labada dhinac kala saxiixdeen koob iyo tobankii bishii disembar ee sanadkii hore ee labadii kun iyo afar iyo labaatankii ayaa ka dhacay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidaan ayaa wadahadalkan martigeliyey waxaana ka qayb galay wufuud ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya wadahadalkan wareegiisa koowaad ayaa xoogga lagu saaray in labada dhinac ay sii amba qaadaan baaqii ankara iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan in isfahamkooda ay sii xoojiyaan una noqdo horumar waar ah oo labada dhinacba faa'iido u yeesha ciidanka israa'iil ayaa ka baxay tuulooyin iyo magaalooyin ku yaala xuduudda koonfureed ee dalka lubnaan kuwaasi oo horay ay u qabsadeen hase ahaatee waxay ciidamadu weli ku sii siqayaan amaba sii haystaan shan goobood oo ku yaala xadka labada dal sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka lubnaan wakaaladdu waxay intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan tuulooyinkoodii si ay u eegaan guryahooda bixitaanka ciidamada israa'iil ayaa kusoo beegmaysa xilli lasoo gebagabeeyey muddadii loo qabtay in ciidamadaasi ay kaga baxaan lubnaan sida ku cad heshiis xabad joojin ah oo ay kala saxiixdeen israa'iil iyo xisbullah dhinaca kale ciidamada lubnaan ayaa sheegay inay ka howlgelayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo xadka koonfureed ku yaala kuwaas oo ay ka mid yihiin kofrakala marjiyum iyo sidoo kale magaalooyin kale maraykanka iyo ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen inay sii wadaan dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ukrain kadib markii ay wadahadal ku yeesheen magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudi carabiya waxaana dowladda ukrain ay sheegtay inaysan shirkaasi ka qaybgelin cid iyada matalaysa shirkan oo qaatay afar saac iyo bar ayaa waxau kusoo beegmayaa xilli xasaasi ah waxaanuu noqonayaa kii ugu horreeyey ee mas-uuliyiin maraykan iyo ruusha ay si toosa isku soo hor fadhiistaan kana wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee yurub ka dhacday tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ukrain ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis aysan qayb ka ahayn labada dhinac waxay wadahadaladooda ku tilmaameen tallaabo degdeg ah ama tallaabo loo baahnaa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka maxalli ah ayaa ka baxay kana fogaaday inay ku dagaalamaan caasimada gobolka bakavu ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaana ciidamadu ay dib uga gurteen xilli fallaagaduna ay ku sii dhowaanayso amaba ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi ciidamada iyo maleeshiyaadka xulafada ay yihiin ayaa dib uga gurtay bakavu oo ah xarunta ganacsiga iyo macdanta ee bariga kongo waxaana ay doonayeen inay ka fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan jabhadda ma saddex iyo labaatan ee ay ruwanda taageerto warkii dunidana dhegeystayaal waa anaga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinaduba aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington ciidamada israa'iil ayaa la sheegay in maanta oo talaado ah ka baxayaan tuulooyin ku yaala koonfurta lubnaan sida aad warkaba ku maqlayseen laakiin waxa ay ku harayaan qaar ka mida deegaanada koonfureed ee dalkaasi inkastoo uu dhammaaday wakhtigii lagu heshiiyey inay dalkaasi lubnaan kaga baxaan taasi oo qayb ka ahayd heshiis xabad joojin ah oo ay la galeen kooxda xisbullah warbixin ay v o a arrintan ka qortay waxaa noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay uga tegayso shan goobood oo ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta qaybo ka mida waqooyiga israa'iil bayaan ay si wada jira u soo saareen madaxweynaha lubnaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka talaadadii maanta ah ayaa loogu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dalbadaan in israa'iil ay si deg dega uga baxdo dhulkaasi joojinta sii socota ee israa'iil joogitaanka sii socota ee israa'iil ee taako kasta oo ka mida dhulka lubnaan waa qabsasho leh dhammaan cawaaqibka sharci ee ka dhalanaysaa taasi oo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ayaa lagu yiri bayaanka heshiiska xabajoojinta ayaa ku baaqaya in israa'il ay ka baxdo dhammaadka bisha janaayo iyadoo xisbullah ay sidoo kale ka guurayso xuduudda iyadoo ciidamo nabad ilaalina oo ka socda qaramada midoobay la geeyey aagga difaaca ee la baneeyey oo ay la socdaan ciidamada lubnaan muddo kordhin ayaa loo sameeyey si taasi loo hirgeliyo waxaana uu wakhtigu ku ekaa maanta oo talaado ah ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan lubnaan jianin hanis blaschert iyo madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobey ee lubnaan lieutenant general oraldo lasaro ayaa bayaan ay si wadajira usoo saareen ku sheegay in dibu dhac kale oo ku yimaada dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta ay tahay wax aysan rajaynaynin inay dhacdo wasiirka difaaca israel israel kats ayaa sheegay in militarigu ay sii joogi doonaan aagga difaaca oo ku yaala lubnaan oo leh shan goobood oo laga xukumo waxayna sii wadi doonaan buu yidhi inay si xoog ah oo aan leexleexad lahayn uga hortagaan xadgudub kasta oo xisbullah ka yimaada xabajoojintii la gaaray dabayaaqadii bishii nofembar ayaa waxay hakisay in ka badan hal sano oo dagaal uu ka socday lubnaan kaasoo sii xoogeystay bilihii ugu horeeyey ee xabajoojinta iyadoo ciidamada israa'el ay howlgallo dhulka ah ay ka wadeen gudaha lubnaan iyo duqeymo isdabajooga oo ay ku bartilmaameedsanaysay xisbullah duulaanka israa'iil ee ka dhanka xamaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan afartan iyo sideed kun iyo laba boqol oo falastiiniyiina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza taasoon iyadu kala saarin dagaalyahanada iyo rayidka israa'iil waxay sheegtay inay dishay in ka badan toddobiyo toban kun oo dagaalyahano ah wejiga koowaad ee xabajoojinta khaza ayaa lagu wadaa inuu dhammaanayo bilowga bisha maarch ilaa hadda xabajoojinta waxaa ka mid ah xamaas oo sii daysay afarlabaatan lahaystayaala iyo israa'iil oo sii daysay in ka badan kun maxaabiis falastiiniyiin ah wasiirka arrimaha dibadda israa'el gideon saar ayaa maanta sheegay in israa'iil ay diyaar u tahay in ay wada xaajood ka furto faahfaahinta wejiga labaad ee wadahadallada wadahadalladaasi ayaa la rabay in ay bilowdaan laba toddobaad ka hor sida uu dhigayo heshiiska xabajoojinta xamaas iyo xisbullah ayay maraykanka iyo wadamo kaleba u aqoonsadeen in ay yihiin urura argagixiso
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay qortay v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan dhegeystayaal meel walba waad joogtaan fiidnimo wanaagsan markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha maraykanka oo talaado walba aad ka dhegeysataan v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xildhibaanada gobolka oklahoma ee dalka maraykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xidhiidha xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda dariya vershelnoko oo ku sugan gobolka oklahoma dugsiyada oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista sida uu soo jeediyey madaxa guddoonka waxbarashada ee gobolkaasi ryan walters xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeenna dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiriin sharci darra ah afartii sane ee lasoo dhaafay walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in oklahoma ay ku bixisay lacag dhan afar boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar waxbaridda carruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn lacagahani waa khayraad waa shaqaale fasallada loo kala beddelayo si loogu adeego ardaydan waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin xildhibaanada gobolka oklahoma waxay ka doodayaan xeerka la soo jeediyey kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyaysnayn balse aan ka hor joogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha samira azaguera waxay labaatan sano ka hor ka timid mexico waa hooyo lix carruura leh oo sharci ku joogta maraykanka waxayna sheegtay in xeerkan la soo jeediyey uu sababi karo in carruur badan oo aan sharci lahayn ay waxbarashada ka cararaan carruurtan waa in laga fogeeyo arrimaha siyaasadda magaalada tulsa guddoonka waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee union ayaa waalidiinta u sheegay inaysan ururin doonin xogta socdaalka afhayeenka guddoonka christopher paine ayaa soo xigtay go'aankii maxkamadda sare ee maraykanka sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii kaasi oo dhigaya in dhammaan carruurtu ay xaq u leeyihiin waxbarasho dadweyne xitaa haddii ay sharci darro dalka ku joogaan isaga oo ka soo horjeeda arrintan la soo jeediyey ee xeerkan ayaa macalin fernando bokera uu sheegay in arrintani ay cabsi abuurtay ma aha in carruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeenna uu u dammaanad qaadayo qof kasta iyadoon loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid laakiin rabitaanka walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garoonsaday tod hodson oo ka mid ah dadka gobolka deggan waa cadaalad waxayna soo jeedinta ryan walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka oklahoma sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga tulsa elen ashley isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badani ay ka baqayaan inay yidhaahdaan waalidiintu waxay rabaan in carruurtoodu ay ammaan dareemaan si saxaana wax loogu baro fasalladooda walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku khasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay-adaha sharci fulintu haddii sarkaal ka tirsan hay-adda sharcigu u yimaado oo xogna weydiisto sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siinno kadib codbixintii toddobaadkii hore guddiga waxbarashada ee gobolka oklahoma si xeerka la soo jeediyey baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo guddoomiyaha gobolka oklahoma kevin stit ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sanid maxamed cabdi xasan sandheere markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xubinta waa xubinta dooda gaaban waxaana magaalada beledweyne kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya waxay dadaal badan gelisay dhiirigelinta wax soo saarka bariiska gaar ahaan magaalada jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhulbeereedkii ku habboonaa beerista bariiska gaar ahaan dhulka webiga shabeelle uu maro haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suurogelin karaa in waxsoo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabduqaadir aadan maxamuud oo ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan iyo aqoon-yahan cabdisalaan xasan colaad hadalka waxaa ku horeynaya cabduqaadir aadan maxamuud wallaahi iima muuqato waxayna igu muuqanin waddanka hal meel jow maahan meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan bariis marka hadda meel lagu beeray soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale waxa waaye dadku waxay hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo wax meel lagu beeray marka ma iskeeni karaan saasaasay leedahay waa mahadsan tahay cabdiqaadir cabdisalaan xasan colaad bismillah alxamdulilah rabbi caalamiin dhammaantiin waa mahadsantihiin waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiiragelinta tabcashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso maxaa yeelay raashiinkan laga keeno banaanka quality control ma laha cid controlshaa ma jirto marka waxawaa raashin dhacsan inuu yaha laga yaabaa marka laakiin haddaa gacantaada wax u beerato waxaad cunaysaa ogaanaysaa marka muhiimay ila tahay in dadka la dhiirageliyo ay tabcadaan beerahooda dadaalka dowladdu waa mirdhalayaa maxaa yeelay ii sheeg ee, wadankan meel dheera laga keenay meeshii dheeradoo laga keenay xilligan waxaa kusoo aadiyey in haddana maalinba marxalada lala soo gudbayay marxaladii ayaa marka hadda waxay keentay in hadda dhankii ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeesto haddii
waa mahadsan tahay cabdiqaadir waa maqlaysaa siduu cabdisalaan hadal ku dhigayo waxa uu leeyahay dadaalka dowladda ay sameynayso waa suuragal in eh, miro dhal uu noqdo haye maya aniga ma muuqato xuseen Een, waxayna igu muuqanin waa maasi horta walaalkay fikirkiisa waa ku raacsanahay laakiin ima muuqato Ee, waxayna igu muuqanaan kuu sheegaa Een, wadanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqanaa qiimuhu uwa jiro wadanka laakiin wadanka soomaaliya marka la yidhaaho wax soo saarkiisa waa masigada yaryareyda iyo galleyda iyo sisinta oo kaleeto hadda tixa waa laga saaray waxaad u malaysaa marka inuu sii dabargo u ahaayo ee inay dowladdan u soo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirogeliso waxaa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxaa layidhi bariisaa lagu beeraa intaas oo qarashaa la gelinayaa qarashkaas marka la gashana soomaaliya waa inay kaafisaa layidhi marka kaafintii muxuu kaafinayo bariis joohar lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyey muxuu samay karaa waxba ma samay karaa saa ii muuqata aniga aha
haye cabdisalaan waa maqlaysaa siduu hadal ku dhigayo eh, cabdiqaadir
Een, bismillaahi Een, markii horedaba say ila tahay ii sheeg wax soo saarkii eh, bariiskaba markii horeba shabeellada dhexo iyo meelaha ku hareereysan oo ahay haddana ii sheeg eh, een, haddii wax la beerayo kolleyba waa tijaabo oo ma ahan keliya shabeellada dhexe in wax lagu beera waa tijaabo la tijaabinayo haddii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobollada kaleeto ay meesha wax qabo ka bixi oo ka bixi karo Een, ayadana waa loo waa loo wareegaya hadduu ilaa yidhaahdo marka ee, dadka wax tabcanayana waxay u tahay dhiirigelin in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan qofku haddii mataqaana la dhiirigeliyo bariis bas ma soo saarayo Een, sida beeraha kaloo ku hareereysan oo tabcanaya sida wuxuu soo saaraya dalaga qaybihiisa kala duwan ee, ama qudaar ha ahaato ama een, ha ahaato waxaa la yidhahdaa ii sheeg ee, raashinkan kaloo sida galleyda iyo sisinta oo kale iyo qeybaha sida digirta oo kale iyo qeybaheeda kala duwan marka een, waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta een, dadka beeraleyda ee la dhiirigeliyaho waa muhiim dowladduna ii sheegay inay ku dadaasho ay aada u dhiirigeliso ay sii wado qiimo weyn ay ku fadhisaa
cabdiqaadir waxaa tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhigan jireen oo qeybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa weli aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa intii xoogga la saari lahaa bariis waxaa fiican in eh, dhinacaas loo jeesto maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami kartid oo caqabadaha ka jiro oo laga horumarinayo bariiska in wax la soo saaro Een, waa mahadsanta xuseen waayo waxaa laga horumarinayaa meeshaan dadka dadka horda dadka dad soomaaliyeed waa boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waxay ku tiirsan yihiin dalagga wax soo saarka dhulkay ku tiirsan yihiin dhulkii markay markay ku tiirsan yihiin hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxaa layidhi dowladdu waxaa waaye mashaariic u sameynaya dadkaas waa la maalgelinaya tusaale markaan wax yar meel aan gadaal ku celiyo Een, ninka hadda beerta masagada ama galleyda tacbo muxuu u baahnaa karaa waa? su-aashiisa waxaa waaye beerta hadduu cagaftii helo shidaalna uu helo abuurkiina helo bas oo abuur fiican oo tayala hadduu helo bas waa intaas wax soo saarkiisa waa Ni- maxaa ku bixi kara waaye qarashka ku bixi karo bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay waa naqaanaa Een, wuxuu u badan yahay sun badan u baahan yahay daawo badan u baahan yahay marka meesha marka dowladda ay xoogga saaraysay bariiska aniga waxaan aaminsanahay ina wax soo saarka kalento sida masagada galleyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ila- ilaahay maqaadana tahay looska ina in loo saaro qudaarta hadda yaryarka oo kaleento dadka haddii la dhiirigeliyo la yidhaha war wax intaana waa laydinka caawina intaana waa adika isku fillaada way isku fillaa karaan marka waxaan u arkaa marka waxaana soconaynin oo hadda oo dowladda iyo dadka ay rabta inay ku dhasraacayso waxaana tusaale kuwa eg bariisaa la tacbaleyd masagada hadda waa ka qarash yarta waa ka waraab yartahay waa ka buuf- buufin badan ma rabto ee sun badan ayadama kaa gelayso waayo marka xaa diiday inay masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kaleo masagadi galeydii yaryarkahay in ayaga lagu dhiirigeliyo maxaa diiday marka bariiskan oo dadka lagu mashquulina waxaana jirin aa mashquul looga dhigayo taas Waa- waa ma- waa mahadsan tahay cabdisalaan waa maqlaysaa wuxuu leeyahay waxyaabo ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso eh, si fudud wax loo qaban lahaa maxay tahay waxa bariiska culeyska loo saaray
Een, waxaa bariiska culeyska loo saaraa waxay tahay ee, oo taarget loo gelina daraasaad la sameeyaa jiro oo dadkii soomaalida waxay sameynaan raashiin cunto inay ka dhigtaan ma jeclo sida ay sheegay sida galeydii oo kale iyo masagidii oo kale inay cunaan ma jeclo marka maadaama ayna jeclayn inay raashinkaas ay cunaan dadka ay ay aada u jeclayn bariiska bariiska banaanka laga keenayna uu yahay mid ii sheegay expire ah oo dhacay ama ama qarash badan ku dhaxaahoo markab lasoo saaraahoo lasoo dhoofinaho la canshuurahoo meelo kala guduun laga keenayo waxaa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad sida haddii haddii mataqaanaa bariiskaasoo kale lasoo saaro waxaa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii lasoo dhoofinayna wuu ka qarash yar yahay cunto ahaanna wuu ka fiican yaho qof walba meeshuu joogo raashiinka uu jooga ayaa ii sheegay ku habboon in oo cuno dhiiragelina waa u tahay waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid a hadda in macnaha wax lasoo saarto dadkan ku dhiiragelin qof kasta meesha joogo inuu ku dhiirageli ku habboon tahay haddan saakan meel dukaanaa fadhiye waxaa la yidhaha ii sheeg rubaca burka meeqaa lagadaya toddoba dollar ma kula tahay xuseenow raashiin lasoo dhoofiye oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keeno ama jayna laga keeno oo baawur lagu soo qaado oo beledweyne yaalo toddoba dool raashiinkaasu mid in la cuno ma ku habboon ma kuleeyahay su-aashaas waa maya waxay igula quman tahay in dadkan wax soo saarka isha lagu dhiirigeliyo bariiska lasoo saaro noocyada kala duwan maxaa la yidhaahdaa dalaga lasoo saaro marka soomaaliya waxay baahi iyo saboolnimada ku yaray kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yaraa kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan waa soo gabagabaynaynaa cabdiqaadir maxay tahay dhiirigelinta is leedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha dhinacee is leedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkooda waa kordhaya
su-aasha hadda walaalka horta yaraan dib ugu noqdo wuxuu yidhi raashiinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo waa la ogyahay inuu qarash badan kusoo baxo tusaale marka hadda bariiska hadda wadanka lagu beero ama joor ama shabeellada dhexe oo kaleta lagu beero wadanka soomaaliya ma kaafi karaa waa su-aasha waa maya hadda kasoo qaba tusaale bariiska muxuu joogaa haafka bariiska oo kale muxuu joogaa labaatan doolaruu joogaa loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa toban iyo toddoba doolar waa inta udhexaysa waa dareemi kartaa inteesa la cuni karaa waa marka galeydaas markaad laba u dhigato haafna imaha ambuulaad ugu dhigan haafna waxaad uga dhiganaysaa isheeg soor baad uga dhiganaysaa intey ku cuni karaa bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ay ku cuni karaa waayahay sisintoo kaleeto haddii labaatan litir aad meel ka shiditaa ama laba laba saddex kintaal afar kintaal ay ku baxdo maanta dhan macsare ilmaada ku cuni karaa waxa dibadda naloo ka keena waaba ka maarmi karnaaba laakiin aniga waxaan qabaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal anaga wax soo saarkayna meesha hadda bariiska taargetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda waana ka qarash yaryihiin waa ka fudud yihiin hadda wadanka waxa laga keena dadka waa waxoogaa waa soo boqolkiiba soddon iyo shan waa laga tegey waxaa loo noqday wadanigii waxaa loo noqday wadankaani waxaa soo saarnaa u noqono marka dowladdu waxaa dhihi karaa shaqaday hayso way ku mahadsan tahay laakiin dadka beeraleyda ah hadda wadanka beeraha ka soo baxay laba isbuuc ka hor galeyda loorka galeyda wuxuu ahay soddon doolar misaal ahaan kaga soo qaadaa haddana maanta wuxuu maraa toban iyo toddoba doolar farqiga u dhexeeya waa garan kartaa marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye hadda wadanka wixii soo go-o dhan dalagii wow yaallaa oo magaaladii wow yaallaa waa la helayaa waa raqiisaad ku heli kartaa marka bariis meeshii wax lagu bixilayo ama juhdi ama intaasoo lacaga lagu bixilayo ninka beeraleyda laba boqoloo doolar ama saddex boqoloo doolar hadii la yidhaha waraadi beerta isku maalgeli wax la soo saara hadii la yidhaha intaasaa ka badan fuusi shidaal oo kala baxo iyo cagafta hadduu helo intaasaa ka badan laba boqoloo loor saddex boqoloo loor uu soo saaranaya noloshiisiina waa ku maaray kariyaa maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii waa dhiirigelin waa noqon kartaa waa mahadsan tahay cabdisalaan gabagabada
gabagabada waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa ii sheeg isbedel muuqdo oo dhan walba leh hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay dhankan wasaaradahana ayadan hadda waxaa laga wadaa waxa la yidhaahdo ii sheeg wasaaradda beeraho kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax lasoo saaro wax badan isbedelayo su-aasha kusoo gabagweyna waxay tahay waxa la yidhaahdo idaacadda waxaan ka dhegeysanahay nii sheege meel la yidhaahdo jigjigo qayb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax lasoo saaray la yidhaahdo maxaa la yidhahda qamadiga marka uma baahno wadankaas gobolkaasu in qamadi ama ii sheege raashin loo soo dhoofiyo marka waxay ila tahay in wax la tabcadaaho aad iyo aad iyo aaday muhiim u tahay ee, wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meeshay hadda joogaan meel kasii sare ay gaarsiiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay waana mahadsantihi
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabduqaadir aadan maxamed iyo cabdisalaan xasan colaad inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee maxamed xasan xuseen lafoole
Makai, Makai, Oridayri, Oridayri. Makai, Makai, Oridayri, Oridayri. madhaafaanki dumarkee miirkay mudaaca madhaafaanki dumarkee miirkay mudaaca mid iraali geliso kumaqsuude baatee mid iraali geliso ka maqsuude baate miskigii adduunkiyo ulaaxdii xalaashe miskigii adduunkiyo ulaaxdii xalaashe qurux lagu manaysiyo malabkiyo shinnida sida marojana malabkiyo shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo mulaaxdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaaxdii xalaashe maasha allaahuye maankiyo qalbiga u macaantahe maankiyo qalbiga u macaantahe
codkaasi lafoole waxa uu gebagaba u yahay idaacaddii caawaahii dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo